tii kale waa ku lahaa hidada maanso waa taanbaryaha hoobanlayn jiray annagoo hurdada seexanoo nala hadiidaayo hanti wadaagga waa ti xisbigu nagu hanuunsheene waa tii haweenkiiiyo raggii heegan loo kacay waa kuwa amxaarkii huyuuqay horifta lahaaya waa ta hamayn iyo dharaar la holcinaayaay waa ka hubkii loo tabcaday lagu hogsiiyaay waa ta sidii hogolguyeed hugun ka yeedhaay hareeraha dab baa looga shiday laguna sii heesi hundur baa ku dhacay saacadday ku hidiwaaseen teer iyo hawaash laga idliya haliqi tuurnaaya haloosiga lugtaa lagu maro hubanti weeyaane rag baa helaya haydiyo xidiyo halab ma maalleene gumaystaha naftaa loo huree lama hagaajeene haddaan laga hortagin ciidda waa hurin lahaayeene haneedka guushaad heshaan haysta weligiini soomaali heerkay tahan ku himma dheeraaye ha ka harina waa tu shibciga horaray waagii ragga kii hubki ridaayo horin ku laynaayo iyo kii hanuuninaayo hadal u sheegaayo iyo kii hashi keene iyo halabadii saadka hiil baan u wada taaganaa hagar la-aaneede mid habaabamo iyo xisbigu waa habboon yahaye haneedka guushaad heshaan haysta weligiini soomaali heerkay tahan ku himma dheeraaye ha ka harina waa tu shibciga horaray waagii midka habaabay iska garanaysaa nimankii areedyaha xumaa hooga laabaday hanqalacsan maayaan degmada haatan dabadeede haweenkii carruurtiiyo dalkay hadima moodeene ha ka harina waa tuu shibciga horaray waagii niman yo amxaarkii lawaa ururadiisii akriga iyo diinkii miyaa aafadii qabata onkadkii iyo rasaastii miyaa awda dhegihiisa afxastii miyaa loola taga uradiiyo qiiqa altaleerigii dhacay miyuu eegi kari waaye abeed maannagay nagu baryaan amarku waa yaabe jamhadaha awooddale miyaa aad isugu baaqay oo guutooyin baa soo asbaxay aarmi wada haysta shacabku addoonsaday miyaa xero ku oodaystay kuwa aabbahood dilay miyaa wada unuun gooyey sida arbigu waa galay miyaa inuma meel aada oo kuwii aanbadayba asqiya oon la socon waayey abeed maannagay nagu baryeen amarku waa yaabe sida aaran geel tabay miyuu harar ka awtaansha ma la oloshay waatay in badan ahabta diideenab maalmihii soo noqodkii oo hadeed waxaad ogeyd dhaceen oo aan loo malaynay dagaalkii qarxaday weeraday qadaydu yeeraysay inkastaan qarfiya meel cidlaa qarad ku raacaayo hadba waxaan u qoraansan jiray qaabku suu yahay runtaan qorahayaa qaybta runtaan qorahayaa runtaan qorahayaa beentu waa qalad adduunka ah annagoo qumbuladii ridnoo qurunlihii laynay annagoo qandhicilay jarro ka quwad roonaanay annagoo waxay qalab sideen qunugu laafyoonnay annagoo qabow iyo naf iyo qada ka dheeraynay annagoo durbaba quusinay qalata eydeeda annagoo intay sii qaxeen qaabu daba joogna annagoo khasaariya jab iyo qariirif gaarsiinay annagoo dalkii ka qabsanoo kala qorshaynayna annagoo qudaartii helloo qaranku heesaayo annagoo qarkay naga galeen qori ku shiilayna annagoo inaan qoodhinahay qaaridka u sheegnay dadka lu qafaalay amxaar naguma qooqeene kubiya waxay noo qarshaan qabatadii ruushi inta calan goonyaa qotoma qaadan maayaane iyana waa la qalin waa wixii qoolihii tagay tawxiidka qira waa adduun qaamidkiis galaya tixaasna waa atuu lahaadoo haddee hawsha qarsoodigahan ka hadlayo marka hawlihii dagaaladii dagaaladii saasay ahaayeen oo dagaaladii hore bal kuwii hore oo soomaalida iyo soomaalida markii lishayey taasu abaartii markii roob la waayey waxaad ogay dhaceen oo aan ilaahay baryey oo aan ummadda haddii alla kunaya kala waaridahay oo aan lahaa ilaahow ilaahow adaa aadaho lagu aguujay ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane ilaahow aqooshiyo runtiiyo amarku waa kaaya ilaahow abuurtaadu waa abad maguuraane ilaahow anoo kale tix baa lagu igraamaayo ilaahow isniin baan dhashiyo ururkii khayraada ilaahow warkaan saadiyaa la abshiraystaaye ilaahow ayaantan gabyaa lay ogaan jiray ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaya ilaahow afguriyaa dhiciyo aamusya yaabe ilaahow ducada iga ajiib kuu ergaanahay ilaahow dadkii ilayo alawi loo luudiyo ilaahow ilmuhu waa signin arrina naafowi ilaahow imbi baanu nahay eega dabadeede ilaahow unuuniyo lafaa'iridka noo yaale ilaahow afguriyaa dhiciyo aamusya yaabe ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaya ilaahow arxama waysnacdiyo ehel la tuugaaya ilaahow adeer iyo walaal ways agmarayaane ilaahu cilmiga aakhariyo eed la garan waaye ilaahu ugandha iyo ruush laga irsaaqdoonye ilaahu amxaarada cunnaa loo abeedsaday ilaahu khiyaartii loolay ulama tuuraane mar haddayna aalada wadwadan agabla weeyaane ilaahu addoolladan irgaha loo anqarin waaye ilaahu haruubka angagaytan iyo iimeeye ilaahu ducada iga ajiib kuu ergaanahay ilaahu abaartana dawee ilina noo horto ilaahu cirkuna noo onkado ubaxna noo laaco ilaahu jiran aafo wadi nagu ekeen maanta ilaahu carradu aaranto ayar lagu naaxo ilaahu abay noo dhasho inan ku leyn waayo ilaahu jiraan aafo wadi nagu ekeen maanta awaarihiiyo siigada allow roobka ku aroodo allow subag ardaayada ku xihan awtu sidii weyn ilaahu aroos loo bixiyo iyo xilgees weyn iliyo ishaaraya waxaan salka ku uruush ulajeedadaydii waxaan idin ogeysiiyey oon gabayga lama aafiya yaro ku soo oodo arishaha kacaankiiyo allow odaygu noolaado aabbaha dadweynaha allow guusha ku abaado allow dhurshaheenu siiyaad amarka sii haysto meeshaan istaagnaba nabciya awliya sacabi tixahaasna waa ficihii haddii alla ku ron yahay abaarta Abaarta, ah.
maantii dambe niman yahow cindiga waa ka jaray caynka maansada eh haddaad caamo tahay diinta waa la cilmi qaataay khayrkii caddaan loo arkaa la ictiraafaay cirku maalintuu naga guro hadawgu ciiryaamay coflaha biciidkiiyo markii cawshu socon weyday markii awrtu wada caajibto arigu cuuqaayay wadamada markii laga cajabay caalamka iyo koonka maantii caruuraha la tubay caalamka hoostiisa nin kastoo calool adag markuu kor u cataabayay kii cood badnaan jiray markuu cayr la dalowleeyey rabbaa ceeqadii naga baxshay iyo iyo ciriiqdii waagii waxse lagu cayilay waa siyaab carashadiisii cawinaad la soo daayo iyo ciidankii iyo xoogga iyo waxaa gargaarada camira guriga ceegaaga cudur kuma dilay kii naflaha caabiyaa tahay awil iyo waxaynu kuu baxsheen caadil noo kacay awal hore col baa naga wato cagadhig loo diidiy adiguna cayuun kuma galee caaganaa tahay cunug iyo ciroolaba xamdi baa lagu casheeyaay ictimaadkanu waa intay carurtay laalaysa tixahaasna waa markii la gargaarsado haddii la ladnaadayo yaan haddee tixahaasna ka marinayo marka hadalladu halkaasna waa ku jireen markii aan geela faaninayo ammaanahayo geelu waa qarsanaan qawshad weeye wanaag leh waa wax qaaya gobaad leh ma la quuri karaa qaalinteeda baluug ratigaan u qabtaa markay gooshada qaadaan qaadirkay u baryaa xeego wiilal qoreen iyo qardhaas beedka u joogtiyo qurquraan ku xiraa maalintay qaska goysana qoraal baan u baxshaayo dadka waa ka qarshaa waa qoodhayda barkeeda iyo qoorahayga midooda ma la quuri karaa ma la quuri karaa muslim soo qabatoomay anoo qaawo xireeyey qotoolkii ku xiraabo qobqobtiisa maqlaayo qoqobkay gabradaano waryaa qooryeer la joogay iyo qabaar bay bixiyaano nin xunbaa qamandhuuray qarrogaan dhibsadaayo qablankaan u godlaayo qaylayuuska nirgaa iyo markaan qaabil idhaahdo reenkeedu qumanaabay qalcadiisa riddaa haweenku kale qaarmiyo quraacdaanu lisnaayo ceebtay noo qarisaayo ma la quuri karaa ma la quuri karaa walaalkaa la qisaaso qabri looga baqaayo toban eega qasgoysaa qoolka looga furtaayo ma la quuri karaa ma la quuri karaa qalin maalaha awrka marna waa qabanaa marna waa qabanaa marna waa qabanaayo qobtalka iyo yeesha caynka loogu qodbaayo dhabadii qumanayd baa qiyaas loogu wadaayo garkaan sii qabsadaayo qatab buu u socdaayo ceelkaa loo qotontaayo dhulkaan meel qufufaayo qabowgaan ku shubtaayo nin gaxaan ku qabtaayo markaan soo qablamaya ciyaalkaygu qoslaayo asagoo qalin maalisan garhoor ku qamaaday qaayihiisa lamoodo qoofalkaan ku jabshaayo ma la quuri karaa ma la quuri karaa marna waa qabanaayo qallaafaan u dhignaayo qiraweyne jawaan baa qiyaas loogu raraayo xaaskaa noogu qancee ma la quuri karaa ma la quuri karaa marna waa qabanaayo maalinta dadku quusto qalbadaan u duwaayo qawrac baan ku dhuftaayo la go-aan qola siiyo qaybna waa bixiyaayo qayro weyn cidda joogta qof qof waa u dhargiyaayo ma la quuri karaa mar markaan ammaanahayay oo ammaantiisa haddii aan laga bixi karin waa tii oo halkaa marinayay markana ka- ka- kana waa tii lahaa sanadoo la waayiye haddii sabanku dheeraado markii doonku sabadaa baktiya giirna socon waayo saca lama ammaan raaca iyo saanyarow ariye caanaha salooq baa martida lagu suxuurshaaye sibraarka iyo aagaamaha loo sifayn jiraye Taas baa marasan.
ha sarax taaganley xoolahay saami dheer tahay sawaalkeeda goortaan dhugtiyo suuradda iyo luulka marna kama salugtamo ninkii suub xerayn jiraye nin kastoo safraba dunida waa ugu sarraysaaye waa kaan ku mashay marna waa kii lahaa waa kii lahaa hadalka markuu uu baxaynayay jaaf buuxa iyo jaan qabow jaawe adigaa le kurus joofoo jaran madow jaawe adigaa le haddii sheega waa inuu ratigu kugu jibaadayo wax jaliilo lagu sheegi karo jaawe adigaa le gabar aabaheed jecel yaho timaha jiimaysay barqadii wax soo joojin kara jaawe adigaa le magli laysku joojiyo rasaas jilibka loo laabo iyo maydka jeexyaha lagdoon jaafe jaawe adigaa le kurus joof oo jaran madow jaawe adigaa le haddii jeega waa inuu ratigu kugu jibaadayo wax jaliilad lagu sheegi kara jaawe adigaa le ubad jawli xero jiirsin wey jaawe adigaa le waxse jabay ninkii jeenya gaab jiid ku baayacay markii hore markii horese wuxuu yidhi gabayadu waa kala gadisnaayeen markii hore wuxuu yidhi murtiyaan adduunyadu lahayn mayra adigaale xagalada macaan iyo mudwey mayray adigaale wakultuuran muuqaaladada mayray adigaale mariskeeda hore weelashaa laga mugeeyaaye muslimkiiyo wixii xaasa wa u kala micinaysaaye markuu laabadkan lagu ogeyn mayray adigaale madow iyo cadin dhogor masciid mayray adigaale sida aar maxmuud tii hadduu dho- abuurka muufeeyo masmacnuuna oo soo mirkaca mayray adigaale malkayaasha miisaanka culus mayray adigaale mag la qaato dhiig lagu masbaxo mayray adigaale marka een, saasuu ahaa saasuu ahaa maalmihii dambe oo hadeed een, rag isku shiindheeyey oo Asaas.
ceelka aan ka shubahayo oo xoog xumaaday oo waa aniga hadda ka hadlahay oo wadaantiibaa ijiira goysay markaasaan yaan calacalayaa haddii xoogaygii waaye mar adigeel horyaal dhiqi jiro horidda loo diido hiirta iyo leylkii wuxuu heesta laliyaaba habka ubadka wuxuu qaatoo halab durduuraaba gabow waa halaagtiya haddii madaxu hool hoolmo iyadoo hawinan maalintay haarka ololayso horwey soo gubtiya doolada maqashu hiigayso eridhabanka haarayo hawdku dhuganaya iyo kuraga haaryoomaya oo dhididku heemaaray habaarti hamaansiga gobaad baa indhaha holac ka duulaaye lama habar wacdee jiibka waa lagu hirfaadaaye hirdhaceeda nimankii leh baa hawsha qaayibe kuwii qoodyar haaneedi jiray ka harsan maayaane hiddo nin u yaqaan iyo barbaar hoyiyey mooyaane rag ijaare loo soo helaa heega shubi waaye howmaalka goortay sinta wada hikoonayso hadhow baa darkeedoo hirqaday lagu hagaajaaye habree beledka jooga iyo dadkaa laga hibaadshaaye dabadeedna waxay haabataa hilinkii toosnaaye tiradeeda wiil hubinoog baa lagu ha- lagu halleeyaaye haydaarto qolo la ismashiyo tuugga waa u halise anna kama haree waa hora caayar baan horay u raacaaye hubka waxaan cabaystaa markaan ha- ha- ha- hawdka marayaaye hubka waxaan cabaystaa markaan hawdka marayaaye anna kama haree caayar baan horay u raacaaye hanqaltaagga iyo baacinta iyo haawinta iyo roorka meeshuu wax kala haadi jiray hoos urugooy haddii gabar horweyn laga baxsho hibada loo kaydsho iyadoo hillaacu eg waxay heetis wadataaba goortii habrowdo in badan heere kala joogto hormad hormaday tiqiin iyo hadday hariyihii mooydo oo meeshii habarteed fadhido qola la haaso qola ka haasowdo haanqaadadeed iyo ribay la hoyuglaysaay nin garaada lagu hoobiyoo kibir is hogaanshay duni waa hamayn dhexa haddii haadku kala duuro isagoo hamuun soo kalahay hayliqyana yeeshay kornbuu sigaar xuma habadii hore u qaataay waxaan xoogaygii antabay ya- yaan kaga mahmaahaya adduunka haddii yaa falaadkeeda miyaan gaari kara maandhow sugaalow haddii muruqu ku imalise ha waagii la- la- la dagaalamayo oo qabi- qabiilooyinku dagaalamayeen ha guwaabadii iyo wixii aad qoradiina ha laa ilaaha ila allah maxamed rasuul mataas mataasaa mataasaa laga hari karaa Haye.
marka gubaabadii gela iyo iyo dagaalka iyo laysku gubaabinayay sow ma aha Haye.
maalintii dhoweyd oo haddii alla ku raya xabashigu ragga hogaansaday Ha.
yaan yaan yaan wax ka taabtay waa ta rag hadde waa kuwii naga dacayay sagaalkii nin haa niman iyo waadaan xala dhadhabay wax igu dheeraaday abshiroo dhafoorada hayoo dheelmadaa yimide dhaar waxaan ku maray waa in- inaanan qarin dhihitankiisiiye wuxuu yidhi dhalyaa reersadaa dhaxal la moodaaye wuxuu yidhi dhufaanyay noqdeen dhega deenibuye wuxuu yidhi in lay dhiibay wow dhagala aayeene wuxuu yidhi dhilimbiya yibray igu dhibaadsheene wuxuu yidhi hadday dhool dushaan dhaba ma ooyeene wuxuu yidhi intay ii dhintaan dhidid ma sayraane wuxuu yidhi dhurwaaba igu cunay dhinaca dooloode Yeah.
Maxaa maaha iska wada wuxuu yidhi dhirwaaba igu cunay dhinaca dooloode wuxuu yidhi dhintaya kii haraa dheec la yuurure wuxuu yidhi dhibay gaadha iyo dhiiri iyo xooge wuxuu yidhi dhilimbiya yibra igu dhibaadsheene wuxuu yidhi wuxuu yidhi xirsigii dhiiranaa waa iga dhuunteene wuxuu yidhi sharmaarkan cidaa dhiila gelinayne dhulmataabtii heer warsame dhagar ma geystaane meeldhi ka dhacay kooshin waa lama dhaqaajaane iyaguna sidii aan u dhaxay leema soo dhugane nin mushaaro dhuuqaa dagaal dhaafsan kari waaye dhalaal soo baxayay sidii dhidar u eegaane dhibsadoo ka kaca tuugta waa la iska dhiciya meelahaasaan ka yaan ka taabtay marka kuwii hore waagii hore ha waagii hore intaan- waday oo waday intaan oo kacaanku dhalan.
waday oo intaan kacaan ku dhalan weeye waxaan cidahan aan ka taariikhaynay cagaduub iyo meelo ka darnaa iyo meelo xun cagaduub cagaduub soomaadan joogo haa cagaduub baan yaan ka gabyey waa tii waa tii waa tii waa tii haddii casarkii nala galay oo barqad iyo haddii hameen iyo maalin iyo waxaas la isdaba joogo markaasaa saleebaan markaan- baa noola dhow yahay Haye. wad wad wad wad saleemaan iyo haa wax dhanbaar hawaariyi ciil hawd la jiifsaday hamigaan ku jira way iga haray heeryadaan siday iga hooya maansaday haddaad iga helaysaane ana iga hadlaynina rag baa la ishor joogaaye nimankii horyaallada jarjaray soo hamayn kaca anna qayladaan hoos ka dumay qarisay hawdkiiye har dharaaraha laysu yimid himiladaydiiye waatuu haboonow tolkay huriyey dhowr qaade waatuu hareeraha ka kacay hoogihii faraxe waatii waraabu hirqaday horaradoodiiye gobbaa soo haliishay indhaha iguma soo hayne nimankii hirmidaha lahaa halab ma maalaane boqol baa hamuunuga baktiyey horanka jiilaale meeshii fu- haga- ilaac fow ka dooma hayaamaane arigii hindaha yuursaday waa ka haarmarane hurufkii saleemaa lahaa heetis laga qaadiye halaag iyo halaag baan ku falay hirir dhashiisiiye abtirsiinadaa lagu hirtaa haybtu say tahay imaan hanadka daarood ka dhalan hooga laabadaybi waa maalmahaas haddii alla ku ronyay waxaas Aladoob.
Mhm. maalmihii dambe waa tii haddii aan ka taariikhayo meesha fog aan ka gaaray oo haddee waxaad ogeyd ka dhaceen oo aan idhi waataan lahaa hadalkii markii la isku dhiiriyey oo waxaad ogeyd dhaceen oo haddee geelaad ogeydu gabal qariye Ahe.
iyo waxaad ogeyd tahay waxaad ogtahay la isku falay galaayadaad ogtahay dhacay oo yaa iska wada iska wada waa qabanaya haya aha waa ti waxaad ogtahay ka dhaceen oo laysu xinayo qalloocsaday markaasaa markaasaa nin iyo dhidi ay gaadhay oo aan dharaq laysu reebay cagaduub waa ti laysgalay markaasaa reerdiini nimankii calmada waa iska celiyaane cid urursan waa tii harkii ceeb cudurku weeraraye waa tii caruur geelsidhi iyo caliya laayeene waa tii canaanti iyo warkii iyo cayda laysiriye waa tii cabiid loogu riday cumar rasaaseede waa tii cataabeen sidii caasho gabareede waa tii cashi- catiirow bixi ku calwasaadeene casar iyo dharaar baan wadniye laba cabaaroode dirta culimmadaa waayaday cooma qariyeene watii cabuurka iyo gambada caymo loo bidaye rag culoobeymad ciid lehbaa caadadiis tahaye ciddaan iyo ciddoo geeri waa wada carrawsheene waxaase caalinkaas laga maqlaa cararka waagiye caga duubataan kala harno mirifli ceebowye carbal holo waka caaqibada waxa keenay waa carashadaydii casiiskaa jiri haatan waa nugu ciseeyaan carbal holo wakaa geela iyagu cunaya doogaas waayahan ku jeestaynhayay oo haddee waxaad ogtahay ka dhaceen ma yaan yaan hadda motusiyaas gelinhayay ah ay ahayd marka waagii dambe oo ilaahay darajaalo dakanayga maqnay dullihii gumburood bay raggaygii ku dileen haddaan xaaska daymooda hadba waa dibiraa ilaahay darajaalo allow gaas ku dareero duulaamay la yidhaahda ilaahay darajaalo waqaan soo dirsanaayo degmadaan la tagnaa mirga dooray haadooba weynaha awrka dhawaaqu kuray daaray daryaankooda la raaco ilaahu nagu duu ilaahu dahabkaydhoo darafeera ka joogta wiilal daajinhayaan afartaan dilaac shadaneeyo iska dhaafay hashaangeela ka doorta daman baa la dhahaa daa dhal weeye madow nirig baa daba joogta saddex baa ka daboolan dambeed bay dhufuqdaa dhogortaa duncalbeed iyo dirays looga qabaa madidaan dabri doono wiilkii diida hashaasu durqubaan gelinayo oo ilaahay ku difeeya carruurtaadu dab raacday galabtii dambaan saddex isku xirtay intay sheegayeen waa arteed waxa waa tanay waa tanay waa tanay waa la igu dhawaaqay marka nin waxaan ahay soo gubtay marka gabayaalka murtida markii aan aan ragga sidiisa uga taariikhaynhayay waataan lahaa waataan lahaa rag bakayle iyo rag xunxun iyo naaga xumaaday iyo markaan ka taariikhaynayay nin rag baqayoo fulayaa iyo markaan ka taariikhaynayaa waxaa gabagii ku jiray hayinqalad abaara iyo markii halab la maalaayo hadba gacalku waysu habradaa had iyo jeeroowe hantidaa la kala roon yahay iyo hoyga gurigaah hambashada cunada waadan baa la isku hiifaaye habeebaha haddaan laysu dhugan haybku kala guuriye nin walba halmaaniyo ogow hagarta qoonkiisa haddii heer la dumo awrta waa lagu hayaamaaye hogaamada mid baa kaa jariyo hilagii saarnaaye isaguna hiqdu kugu dhigaa dabu habaartaaye haddaad gabar hiyiga raaciso dhiibta halahaaga oo meherka lagu soo hanto hoy lagu geliyo mar haddaanay gogol kuu hufayn heerna dhaqanaynin oo hadalka kii qaab xun iyo harasa dayn weydo hanqar kugu dhacay iyo ka daran aarku haaligay iyaduna rag badan bay hodaa hogasha baasleey horweyn dhalay habeenkii haddii maqasha loo hooyo hareeraha haddii loo dago hugunka yeeraayo helisada haddii lagu duwo yaro lahaaneedo hoor loo bogaabaa jiran heemisna lahayn hurubada tubaan qoyninoo lagu hungoobaayo habar wacad dharaareed haddii hira lahayn daabo xabadaha higtooda iyo haddii hool cuduulaayo habaaska iyo qaylada hadday haraydu yeerayso sida gaari hawd maray haddii harac u guuxayso geeday haduugtiyo haddii hilinku kuu muuqdo naftaa loo huraa maalintaa hadina waa meele wiil hayba dheeraan dagaal horin baa badane hooga aan wax tarin baa jiro horar la moodaayo nafta mar hadduusan haaraa ahayn waa hog lagu tuuriye haddaad gabar hiiga raaciso dhiibta halahaaga oo meherka lagu soo hanto hoy laguu geliyo hantidaad lahayd iyo hadday erga hollaasho mar haddaanay gogol kuu hufayn heerna dhaqanaynin oo hadalka kii qaab xun iyo harasa dayn weydo hanqar kugu dhacay iyo ka daran aarku haaligay iyaduna rag badan bay hodaa hogasha baasleey shir hilqeeyey waayeel hadduu tala halaambeeyo iyadoo harkii iyo harkii haadna bixi waayey hana qaadku xajada marbu hula ka saaraaye hundur feera weyn baa jiran hadal la sheegayne midunbaa hawaarsada dhurta hooska yuurure reerku hugmaayaba martida way ku hirataaye mid haweentu dhaantaan jirin haba rasooreyn waxaa jidha marka waxay hawshaas waxay ku saabsanayd faallaha dadka iyo colaada iyo iyo isugu jirtay sax
marka baxarkaan galay
ko ba- waa mahadsanta haya
baxar laga bixi karo ma aha ma ahayn marka waxaa jidhay anigu markii aan yaraa kuwa gel iyo ka war Ah, gal wax baan ka idhi seedaana gal wax uga oran laa ilaaha ila allah maxamed rasuul gal waxbaan ka idhi oo hashii aan ka goor iyo ka goor ugu garaardaaye gawraarta dooxiyo hashaan wabiyada u gooye hashii aan rasaas ugu gurto go-aydu yeeraysa guurihii hameenkii hashii gamaa ii diiday habar wacad hashii gaadhadaan gaday naftayda oo dhan hashaan geedankeedii la haray nimanka guudxiirle hashii aan geliya beergedid guluf ku dhaafsiiyey gacal iyo walaal iyo ma jiro nimaan u geeyaaye kii caawa iga goobayana waa u garaad xumiye dad baa iga doondoonayoo
caawaday goobayana wuu garaasana waa u garaad xumiye kii caawa iga goobayana waa u garaad xumiye marka taasuna tixdaasay ahayd tixda labaad markii eh, ogaadeyn layshaye Ah.
amase meel xagga ay ka dhacaysay oo waxaad og tahay dhaceen yaa la ysugu gabiyo Aha.
waxaad og tahay abaartii sidaad xusuusan tahay yaa ay noo gabiyeen waxaad og taha ka dhacay biyihii bay nagu gumaysteen sidaad og tahay wadankii bay nagu gumaysteen sax markaasaa waa ta laysu gabiye marka kicda gabaga waa taan baryaha taajir ku ahaaye ku ahaa tawxiidka iyo diintu waa dunida tiirkeeda tiirkeeda.
tolmoonideen waa inaan toos u soconaaye makaahilkutu yahay markaan kala tilmaamayo dadka lama tasbiite runtaan teeb ku dhigayaaye markii taabka nabadeed la xirato rimariyooy durufaysi iyo qayle iyo tiniq ku noolaade gaalkay istoogteen guryaha wada taxaashooye amxaarada tafteedana huwada toora danacaaya tiq dhan baa awowgay ahaa tooqa ku ibyooye tobanka nin markay nagu arkaan taaha badiyooy tuka iyo midkii soo jeclaa nagu tafaalooy tuuga iyo iimaan la-aan tulid eriyoodooy qandigii biyaha loo tabcaday tigiis la siiyooy tumbuclaha iyo aarsadaha tan ugu faanooy tumaalada dhulkooda dugsada turuq u sheegtooy tundhisaan adduunkuba lahayn toga ku maalooy toomuhu markay noo qoyaan dhaanta tiriyooy gabdho wada tariigu eg tarar iyo tacab ku heryeey awrtaa taraag lagu maraa tima yar heenseey gustagooga geelle eg sidii tanagu siidooy ina togon ciddu joogo iyo tuducda xaalays leh waa waxaa tankiini badelay gaal tukanayaaye tabaalooyin badan baa qarsoontaarna waa weli goortii tacliin loo irkado tama dasheegooy amxaarada tafteedana wada toora danacaaya goortii tacliin loo irkado tama dasheegooy tamaalooyin badan baa qarsoon taarna waa weli Ni- nimanka ka kuwa halkaasaan isku ogey Waa.
maalintii dambe oo haddee hawshu fogaatay oo ay hawshu meelo fogaadhay iyay xaliga qarsadeen hashii waa aniga ka hadlahay waagii geed ku dhisnaayo duume loo gabranaayo dadku geesta u yiilay hasha gaaf bacadkaahoo gaabanoo kudhalkaahoo goosankii ka halowday gooraan yaa ku yabo ah waryaan gaari haween iyo gamaas loogu jalbeebtiyo gurbood aabba yidhaahda iyo aqal geesta u weyn iyo gaadiid loo rara waayinoo gooraan igu yabo ah waryaan gaaja dulaynoo ganiyaal lacageed iyo geela gaydhiya laan iyo giir la soofsada waayinoo gooraan igu yabo ah gabar yaan u dhisaayo abaal yaan u galaayo duca loo gundhigaayo gooraan iigu yabo ah maalinta gibil horoo galku aada u biyoobo arinaaga ku goohiyo garoor bay ka lulaan meel gabiib iyo ruun laaladu soo gabrataayo giirraa loogu godlaa waa adduunka garkiisa guuto maalmo u onta gelinyaya ka meerinoo gooraan iigu yabo ah galaalow jilbiskii iyo golfoweynta abees iyo good hamaynimo joog iyo waryaan gaada qaniinin dhulka yaan laga gaarin oo gooraan iigu yabo ah gololooyin surkaa iyo ganaf baa ku dhignaa dabadeeda gunkeeda carbaa gees ka dilaacoo gunud bay ku lahay jare gaawo ku yoontoo gurdankeedu ka yeerana curad weeyo guxuumanoo nina wuusan gateen shan waa u gaajo tirtaa afarna waa gabisaayo candhadaa gadaf weyn leh markaasuu yidhi ayadoo goci mayra god cagaar la kafooftay sida gaariga hawdku meelu gooma ku jiiday geedahay jabisaa dhulkana waa yar godaa gobaadii la jeclaa iyo goodirkii candho weyn iyo midii gaabis ahayd gadaal bay hitiqaan waa adduunka garkiisa guuto maalmo u oonta gelin iyayan ka meerinoo gooraan iigu yabo ah gabar yaanu dhisaayo abaal yaanu galaayo duca loo gundhigaayo gooraan iigu yabo ah annaga haynu yidhi subaxaas kolkaasaa maalintii dambe war maantii hirqiyaame dadka haarta la tuuraan dhar lasoo huwanayn anaa haybta saraa iyo aniga kaa hantiroon iyo aniga hubabweyn iyo hadalkaani ma jooge ayar baa la hogtaa ninkii tuuga hogaystay ninkii baadi hagaajay nin salaada haleeyey nin agoon ku haliilay ninkii waarid habaaray hadqar bay ku jiraan warkee eebba hanuunsho jannadii haraceeda iyo hadalkeeda macaan hoosta loo geliyay ayaan hashaydii ka helaa ninkeebaa hanad wiila haweentiisu dhashaa ninkeebaa guga hooray caana loogu hirtaa ninkee haybada geeli xero weyn huf ka siista ninkeebaan la hagaynoo indhuhu ku hoyaada hamag eebba ka siin Nink- ninkeebaan la hagaynoo indhuhu ku hoyaado Hamag eebba.
hamag eebba ka siinaan hashaydii ka helaa galabtaas dambena waa la ii sheegay galabtii dambe anoo anoo hashi helay yaa la yii awrtii guriga joogtay baxsatay kolkaasaan kusoo laabta laysna siin mahayo awrtaydii saddex weeyo samaankay baxsadeenoo sumad baan ku badnaynoo furaan qaar ku saxaa ilaahay la sugaayo la su-aalan ogaa iyo ugaaskaan usiyaarnoon sinjigiisa ahayn iyo samaday ku yaboo midunbow sarax dheer samaysa wina gaaf haddii u soconayo sanqaroorka iyo bayrka sangaheesa la saaroo saqleeyaad u qabtaa ninkii seeta ku gaabshay safarkii u kaxeeyey subaxkay u tageen sanafkii ku maqlaayey ninkii geela ku soofshay oan saacaddaas iska sheegin sidii aan u habaaro ilaahay la sugaayo la su-aalan ogaa iyo ugaaskaan usiyaarnaan sinjigiisa ahayn ou layla saarsada maanta reerkaagoo subax jooga sumbulooyin ku daare halahaagu salaafe loda saanta ka jiid arigaasaan bablaah siqiir caana uwaa samiroo dadka tuugso saabka feera ka qaa markaasuu yidhi aniga haya awrtii de waa nin la dhaawaday aniga hayuu anigaa ayuu yidhi awrtaana waa xesh waa hesha waa helay awrtaasna waagii dambe oo haddee colaaduhu dhaceen oo waxaad og tahay dhaceen baan wax dhan baan sidii gaar hayaa gaax- gooxa yuururaye wax dhan baan garwaaqsaday raggay geedka geliyeene wax dhan baan wax gubaabiye waan la garanayne had gaalshi gacmahayga qaariyad haddii furaha loo gaabsho gaalshire haddii laygu rido waa gam ahayaaye haddaa gabagu ii baxa ayaa gocosadiisiiye galad ee baweeyo anaa baday gadoodiiye sida goosan weer helay hawiye gooma wada daashi gumucaanu iibsaday dartood gowma kaga siiye guxushaaga socon waaye dumar ma giileey geeliya waxay ari dhaqdeen guulfma saanyoode inta galagal meeshii ka dhigay guulma kaga qaatay haddaan gaalku iga reebahayn waa gudbinayaaye gajidiya waxaan barahayaa gaalib iyo juuwe gaadiid sidiisaan rabaa inaan guraystaaye nin walowba goonyaha ka raro gubay addoontii meeshaasaa hadalladaasu ka gaareen waaga gu- la gubaabinhayo oo geel hadee la kala helahaye maantii dambe waa tii hadee geelii la helay gabal qariyo oo hadee maanta cabdigabay cabdigalayax iyo cabdigabay iyo aniga iyo intaas isugu nimid oo baa nimba gabay marka mid baa ka gabiyey oo noo gabiyey gabagu noo tishi ma sheega ha ha ha markaasuu gabay tishi girdigiis badaarood hadduu guuta soo kiciyey gabagaba ka ood buu lahaa gaanka reer sacade annagoo shan boqol gaasiray naga gadoomeene laga gurubsay wiil goola iyo gumuc rasaaseede waatay goryaal iyo dibira baqa ku gaareene geelay xadeen iyo la taga geeri foolxume eh waraxdan hal saac gaarin baa laysa soo galaye markay saanadii lagu guf- nagu gafreen layska soo gudubiye gabal qariye gu- geel tugxad iyo garac ka weynaaye buu yidhi marka marka waa marka aan odhanaynaa markaasuu wuxuu yidhi geelay xadeen yartay geeri foolxume kolkaasuu yidhi geedaha dhexdeenna markay gocoy ka reemaysa kasayaysa garuudkeeda weyn iyo markii awrka guuxayay waxay markii geelu kiini ahaa goobta lagu haysta haysta bahbulladii gadaaneed markay wiilkan tama weyday geedaha gunkuiba rujiye xididkii gaaraaya goodirkii xabeebsadii lamood garangar baabuure ayax galab caraabiyo lamood guulati iyo roobe gabal qariya geel tugxad iyo garac ka weynaaye bareexaankii good dhacay haddaad coligu guuxayso girligaan haddaad haysatoo niman ku goynayso galaadi iyo gaafo haddaad goray ka qaadayso afgaloofa goob lalama tago guul adoon qabini guurkii haddaan kaa xiraad goosan kari weyday gaajina haddaan kuu dilaad goraf la meerayso goodigu muxuu kugu yaal qaaday garacii adeegaa ma- eh, goobali irmaareed markii mariqu gees haystay u dhalka iyo dolada markay gabantu dhaariyeysay sidkeedii miduu go-ay markay gaari kari weyday Bah- wuxuu yidhi, sida gaban ugaareen markaad gees isaga taagtay markii gooni baar iyo rasaas loogu gali waayey goodigu muxuu kugu yaal qaadi garciye nimankaasu halkaasu kaga lugeeyey maantii dambe markii adeed laysku wiirsaday oo la ii dhawaaqay meel alla meeshii ay ka dhacayso iyo meel alla meeshii gubaabadu ay ka socoto yaa la iga dhawaaqi jiri markaasaan adeed ka hallin jiri markii la isu yimid oo raggii haddee kulligii isu yimid yaan gubaabsha markaasaan nimanka kan markii la- in lagu baxayo aadan ugaasi iyo aadan dhagahoor iyo ay dileen oo waxaad uga tahay dhaceen yaan eri yaan eri sida awrka gobaa sida awrka gobaadoo aawilaya gugiiyo adinkii laga heego hala soo agmareen sida awrka gobaadoo sana aarana joogo aawilaya gugiiyo adinkii laga heegayo hala soo agmareen urku taaliyo ciil amintaan xala taahay oo waadnan ololkayga iyo onkadkayga maqlayn baari sida wiil urugoodoo adoogis la dilaacsho ninkii eenka u geystay indhihiisu qabteena diya loo ogolayn aminkaan xala taahana ma weynaan ololkayga iyo onkadkayga maqlay sida ayrada geeloo ilmihii ka baxeen oo unuunko la sibaabay ilinkeeda la saaro aqoon weyday maqaarka aminkan xalataahana ma weydnaan ololkayga iyo onkadkayga maqlay sida aarka libaaxa orod dheel hori waayo irkar buuna aad moodda hadba geesta ku eego afka layrta u jeedsho ama gaacda ku haayo aminkan xalabtaahana mawaadna ololkayga onkadkayga maqlay ma reexaan aqlilaawo irir wayrahaya waryaa arka maqnaaya abka faarax ugaasiya abtirsinya ku dhaarta yaa ugaasiya shiikhiya laba aadan laha annagoo erinay oo barqadii alalaasnay oo aarmigii laga qaatay oo afsasaag la laayana ishaaraan ku arkaabaan galabtii waatan hadee la baxayo waxaad ogtahay dhaceen galabtii dambe haddii la laayo nimayo amxaar looma naxo waana aragtaane afka sawgu waa roganyaho ma aha uun keene anna waa la yaabaa siday ku ashahaataane armiga tolkaysida markii lagu afuufaayey warka waxaan u tumay heer ciyow aan u hintu qubaye inuu gooyo iyo gowrac waa naga amahadeene marna inaan raxma laysu gelin waa isku ogeyne inta kale abaalkood la mari lagana aarqaadi arimaaladii iyo lalaa oday hangaafaahe laba aadan baa laygu miray alaladkoodii amin dhexe anoo xalay hurdaalay ag joogsadaye mar haddaan ammaan laga helayn irirna taahaayo ardigooda iyo doogga waa soo agmarayaane iga joogadii iyo horbay ahabti diideene ayaamu noolba waxay soo rartaan awrageediihe warjiif kulay tahay wii arka loo laayo galabtaasaan halka galabtaasaan halkaa ku xalliyey marka holkaasaan hormari jiray ama ka amxaaradana waa ugu horreeyey waa kaaso maxay noo laaban
anoo dhantahay baan marayn inta caawa kow dheh kow
waa aad baad umahadsan tahay garta
isu sallaaba dambe insha allahu tacaala waa kow waa kaa